galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacaddana galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington dhegeystayaal waa galab jimco ah bisha abril ee sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatankana waa siddeed iyo labaatan waxaadna naga dhegaysanaysaan haatan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena v o a somaali dotcom saacadduna haatan afrikada bari waa afartii galabnimo idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anugu ibraahim xasan daandure aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta ee wararka v o a waxaa ka mida dowladaha dagaalka ee dalka suudaan oo khamiistii burburiyey goobaha ay ciidamada sida militariga u tababaran ay kaga sugan yihiin magaalada khartuum waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijka faaqadaada toddobaadka oo aynu ku eegayno howlgalka ka dhanka al-shabaab ee ka socda qaybo ka mida dalka soomaaliya iyo culeyska ka imaanaya
runtii dagaalku wuxuu ka socday laba dowlad goboleed waa hirshabeelle iyo galmudug haddii wejigan hadda labaad la qorsheeyo koonfur galbeedna mataqaana ay ciidamadu ka howlbilaabaan jubbalandna ka howlbilaabaan shaqada hadda banaadir ka socoto abnisugista isgoysyada iyo xaafadaha ka socotana ay sii jirto adduunkuna ku taageera si haddaan ka hadlayna dalalka gobolka markaa kadib iyo al-shabaab magacooda iyo muuqooda
qodobo kalena waad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida qaraxyo culus iyo rasaasa ayaa ruxay caasimadda suudaan ee khartuum iyo magaalada mataanaha la'ah ee umudurmaan saaka sida ay sheegeen dadka deegaanka inkastoo laku dhiyey xabad joojin hallu ku taagan ee u dhexaysa labada jenaraal kuwaasi oo loolankooda awoodeed ay ku dhinteen boqolaal kadib laba toddobaada oo dagaalo ah oo caasimadda u beddelay aag dagaal suudaanna ku tuuray qalalaase ayaa koox ballaaran oo dhexdhexaadayaal ah oo caalami ah oo ay ku jiraan afrikaan carabta qaramada midoobay iyo maraykanka ayaa waxa ay sii xoojiyeen cadaadiska ay ku hayaan jenaraalada iska soo horjeeda si markaasi ay u galaan wadahadal ku saabsan xalinta xiisadda ilaa iyo hadda si kastaba ha ahaatee waxa ay ku guuldaraysteen in ay gaaraan oo keliya dhowr xabad joojin oo kumeel gaar ah oo jilacsan oo ay ku guuldaraysteen inay joojiyaan isku dhacyada laakiin waxay abuurtay in tobannaan kun oo suudaaniyiin ah ay u qaxaan meelo ammaan ah iyo in dalal shisheeye ay daadgurayaan kumanaankooda muwaadiniinta ah ee ku sugnaa dalkaasi ee dhulka cirka iyo baddaba ruushka ayaa subaxnimadii hore ee maanta oo jimcaha waxa uu garaacay ukrain in ka badan labaatan gantaal ayuuna ku turay oo nooca kruiska loo yaqaan iyo laba diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha wadina duqintaasi ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan lix iyo toban qof oo badankood ay dhinteen kadib markii laba gantaal ay ku dhaceen guri dabaq ah oo ku yaala bartamaha dalkaasi magaalada cumaan oo laba boqol iyo shan iyo konton kilomitir koonfura ka xigta magaalada kieva saddex caruur ah oo ilmo yar ay ku jiraan ayaa ka mida dadka dhintay weerarada gantaalada ayaa waxaa ka mid ahaa kii ugu horreeyey ee lagu garaaco kiev caasimadda ukrain ku dhowaad muddo laba bilood ah inkastoo aysan jirin warar sheegaya halka la beegsaday xukuumadda magaalada ayaa waxa ay sheegtay in ciidamada cirka ee ukrain ay ka hortageen kow iyo toban gantaal ee nooca kruiska iyo laba diyuuradood oo kuwa aan duuliyaha wadin ah oo dulhehaabigay kiev dalalka indiya iyo shiinaha ayaa waxa ay isku khilaafeen kulan shalayto ay yeesheen wasiiradooda difaaca muhiimadda ay leedahay soo celinta nabadda xuduudahooda ay ku murusan yihiin si loo hormariyo xiriirka labageesoodka indiya ayaa ku baaqday in dib u soo celinta noocan oo kale ah ay furo u tahay horumarinta xiriirka halka shiinuhuna uu u arko in xaaladda xuduudaha ay tahay mid xasiloon sida dowladuhu ay sheegeenna bayaan ay soo saareen kulan ay ku yeesheen maanta oo jimcaha kadib kulankaasi oo u dhexeeyey wasiirka difaaca ee indiya rajnath singh iyo dhiggiisa shiinaha lii shangfu ayaa waxaa lagu qabtay new delhi isaga oo dhinac socday shirka wasiirada difaaca ee ururka iskaashiga shanghai tani ayaa booqashadii ugu horreysay ee wasiirka gaashaandhigga shiinaha uu ku tago indiya tan iyo markii xiisaddu ay cirka isku shareertay taasi oo ka dhalatay dagaal xuduudeed oo dhacay sanadkii labada kun iyo labaatankii oo ay ku dhinteen labaatan qof oo u dhashay indiya iyo afar askari oo u dhashay dalka shiinaha debley ayaa waxa ay dileen shan iyo toban qof waxayna afduubteen shan shaqaale samafal ah weeraro kala duwan oo ka dhacay gobolka dhibaatadu ay ka jirtay waqooyiga nigeria sida ay sheegeen mas-uuliin kooxda weerarka geysatay ayaa soo gaaray deegaanka apata ee gobolka benu waxaana ay rasaas ku fureen dadka tuulooyinka ku nool guryahooda sida uu sheegay david olufo oo ah sarkaal saro oo ka tirsan dowladda waxaana uu sheegay in askar ka tirsan ciidamada militariga ay ka mid ahaayeen kuwa la tuugtay guryo badan ayaa burburay iyadoo dadkii tuulada ku noolaana ay ka carareen halkaasi iyaga oo badqaba in ka badan siddeetan qof ayaa lagu dilay binow bishii lasoo dhaafay weeraro noocan oo kale ah warkiina dhegeystayaal waa naga intaas wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay dowladaha dagaalka ee dalka suudaan ayaa khamiistii burburiyey goobaha ay ciidamada sida militariga u tababaran ay kaga sugan yihiin magaalada khurtuum xilli dagaal xun iyo foodo ay ku sii baahayaan darfuur iyadoo arrimahaasina ay imanayaan xilli ciidamada militariga iyo xoogagga ay iska soo horjeedaan ay isla garteen in xabad joojin la kordhiyo warbixin ay arrintaasi ka qortay wakaaladda wararka ee a f b waxaa soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud sharwac
saacadihii u dambeeyey xabad joojiyana saddex maalmood ahayd oo si joogtaa loo jebinaya islamarkaana dhammaanaysay habeenbadhkii ayaa militariga iyo ciidamada rsf ay shaaciyeen inay ku kordhiyeen labiyo toddobaatan saacadood kadib cadaadis kaga yimid dalalka sacuudi arabiya iyo weliba maraykanka waxaa jira dhowr dadaalo xabadda lagu joojinayo tan iyo markii dagaalku shan iyo tobankii bishan abriil ka dhex bilaabmay militariga uu hogaamiyo jenaraal cabdifataax al burhaan iyo weliba ciidamada sida militariga u tababaran ee r s f oo iyagana uu horkaco ku-xigeenkiisii oo lagu magacaabo maxamed xamdaan daglo iyadoo dhammaan dadaaladaasi ay guuldaraysteen war ay si wada jira u soo wada saareen midowda afrika qaramada midoobay sacuudi arabiya isu-tagga imaaraadka carabta britain iyo weliba maraykanka ayaa labada dhinacba ku ammaanay inay diyaaru yihiin inay sameeyaan wadahadallo lagu yegleelayo xabad joojin oo kale islamarkaana lagu xaqiijinayo jidka howlaha bini-aadamnimadu ay maraan khamiistiina diyaaradaha dagaalka ayaa dulmarayay waqooyiga magaalada caasimadda iyadoo ciidamada dhulkuna ay ku dagaalamayaan islamarkaana ay isweydaarsanayeen madaafiic iyo hubka culus sida dad goob joogayaala ay sheegeen ugu yaraana shan boqol iyo labiyo toban qof ayaana dhintay halka afar kun boqol iyo saddex iyo sagaashan qof oo kalena ay ku dhaawacmeen dagaalka sida ay muujisay tirada ay soo saartay wasaaradda caafimaadku inkastoo tirada rasmiga ah ee dhimashadu ay u eg tahay inay aad intaasi uga badan tahay cusbitaallo ayaa la duqeeyey iyadoo saddex meelood marka loo qaybiyo laba meelood ahaana adeegooduu meesha ka baxay sida ay sheegeen ururka dhakhaatiirtu waxaana lagu soo warramay in ugu yaraana siddeed qof oo rayid ah lagu dilay arbacadii magaalada caasimadda ee khartuum oo keliyata hay-adda cuntada adduunka ayaa iyaduna sheegtay in dagaalku uu malaayiin qof ku riixi doono gaajo dalkan oo shan iyo toban milyan oo qof oo ah saddex meelood marka loo qaybiyo meel ahaan ay gargaar u baahan yihiin cabdooding oo ah madaxa gargaarka qaramada midoobay ee suudaan ayaa isagoo khamiistii ka hadlayay boort suudaan sheegay inuu aada uga warwarsan yahay xaaladda iyada oo helitaanka cuntadu ay aada warwar u leedahay iska hor imaadyada ayaa sidoo kale ku fidaya gobolada kale gaar ahaana gobolka daafuur ee galbeedka ku yaala oo markiisii horeba dagaaladu ay saameeyeen goobjoogayaal ayaa sheegay in isku dhacyo ay ka jiraan maalintii labaad caasimada galbeedka daafuur ee jinenia iyadoo dhakhaatiirta dimuquraadiyadda u dhaqdhaqaaqaana ay sheegeen in hal dhakhtar la toogtay hay-adda bini'aadamnimada qaramada midoobay u qaabilsan ayaa sheegtay in dagaalka galbeedka daafuur uu carqaladeeyey cuntada carruur lagu qiyaasay konton kun oo aad nafaqo darra ay u haysay waxaana uu dagaalkani guryahooda ku xayiray dad badan oo rayid ah iyadoo ay ku waajahayaan halkaasi koobnaanta cuntada biyaha iyo weliba laydhka iyadoo dadka qaar awoodayaana ay galeen safar dheer oo halis badan si ay dalkaasi uga cararaan dalka masar ayaa khamiistii sheegay in ugu yaraan afar iyo toban kun oo qof oo ah qaxoonti reer suudaana ay kasoo tallaabeen xuduudda tan iyo markii dagaalku halkaasi ka bilaabmay iyadoo sidoo kalena laba kun oo qof oo iyaguna u kala dhasha konton waddan oo kala duwan ay ku jiraan ugu yaraan labaatan kun oo qof oo kale ayaa iyaguna u cararay dhinaca dalka jaad afar kun ayaa iyaguna galay dalka koonfur suudaan iyadoo saddex kun iyo shan boqol oo qofna ay u gudbeen dalka etoobiya sidoo kalena saddex kun oo kalena ay nafahooda ula carareen dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe waxaana sidaasi sheegtay qaramada midoobay oo ka digtay in haddii dagaalku uu sii socdo in dad ka badan laba boqol iyo toddobaatan kun oo qof ay suurtagal tahay inay dalka ka soo baxsadaan
warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee a f p waxaa soo jeedinayay cabdixakiim maxamuud sharwac darawallada ka shaqeeya intuu u dhexaysa xadka ay wadaagaan dalalka kenya iyo soomaaliya ayaa sheegay in shaqa la'aani ay soo wajahday kadib markii roobab ay xireen waddooyinka isku xira dhoobley iyo qaybo ka mida gobolka waqooyi bari wariyaha v o a ee dhadhaab cabdisalaan salas ayaa warbixinta noo soo diray
roobab xooggan oo ka daayay gobolka waqooyi bari ayaa hakad geliyey isku socodka bulshooyinka ku nool deegaanada ku dhow xadka ay wadaagaan dalalka kenya iyo soomaaliya iyadoo isku socodka bulshooyinka oo muhiim u ahaa dhaqaalaha gobolka maadaama isku xir dhaqan iyo mid dhaqaale oo u dhexeeyo bulshooyinkaasi oo ay qayb ka yihiin qaxootiga oo juqraafi ahaan halka ay ku nool yihiin xadka u jira wax ka yar boqol kilomitir iyadoo xeryaha ay ku nool yihiin gaadiidley badan oo ka shaqeeya waddooyinka isku xira dhoobley ilaa ay xeryaha kuwaasoo iminka sheegaya in waddooyinka xidhmay ay u horseeday shaqala-aan ku timid waa kan maxamed ilkacasi oo ka mid ah kaxeeyaasha gaadiidka ka shaqeeya waddooyinkaasi waddada xaalkeeda walaalow labadan beri wuu iska adkaaday waa roobabba roobkan camalna waxaa noogu dambaysay muddo dhowr iyo toban sano maana arag jaamka adduunka meel ilaah hurto loo dhaqaaqahay iyo wax kala socdo noloshii oo dhan wax walbay saamaysay qaxootiga ha dhihin dadkii socodkii kale ha dhihin annagii naftirkeenna meel aan u dhaqaajinna male waa tahay idinka halkee baad ka shaqaysaan annaga xuduudda ilaa iyo halkanaan ka shaqaynaa xeryaha qaxootiga marka saamaynta ugu weynba waa middaa aad buu u adag yahay xaaladda aad bay u adag tahay soo socodkii dadkii rikaabkii ha dhihin xaggii xagga isu socday wax walba dhinaci oo raashinka xaggaa laga keenaa waxyaabihii noloshii si walbay saamaysay roob baaburkiiaa meel loo dhaqaajo lagii oo dhanba saddexdii lagoodba biyey wadaan lagweyn iyo lagdhuub iyo toogii oo dhanba shubuubkii oo dhanba biyey wadaan ayagana muddo saddex maalin toddobaadba wax ilaa wurto dhaqaaqi ma lahan dhoobley hadhihin xaryaha qaxootiga hadhihin si walba wadda yaroo meeshan oo ciriiraa jirtaa cabsi way dhahan oo lagu rafaadsan yahay ayadana marka culeyskaasaytow faraha badanaa jiro noloshii oo dhan saameeyey dhinaca kale asad xaaji oo ka mida bulshada qaxootiga ah ayaa sheegay inuu hakad ka galay safar uu qorsheeyey inuu ku gaaro deegaanka dhoobley maadaama laga badan ay ku soo fataheen waddooyin u dhexeeya xeryaha dhadhaab iyo deegaanka dhoobley haa waxau ahay waxaan ku xayirannay xarada qaxootiga dhagaxley ma aadi karno dhinacaas iyo kenya gudaha waayo annaga ma qabno sharci aan ku aadno kenya gudaha warqadii inaan helno waa dhib badan tahay dad xanuunsanaa noo jooga inaan waxaa ka sokeeya lag baa ka sokaysa oo daafuur sokaysa tii la gudbin karo dadkii waayeelka haddana marka aad ka baxdid dhoobley ka sokatana war kala lag kalaa ku taala lagta kale lagama gudbi karo elaboorkii ma soo degi karta diyaaro waa marka dhib baan qabnaa xaladii aan ku dhibaysanahay marka waxaan codsaynaa dadweyne bal in loo qabto waxyaaba ay ku socdaalaan iyo wax iyo safarkayga wuxuu aaday waa ilaa ii jooga oo xanuunsan oon rabay inaan u qaado xamar marka waa haddana odayaashii markii maqgelin karna meesha biyaha ka sokeeya laba meelo biyo loo maraayo baabuurta awel maalinla loo socon jiray baabuurka inta kaa qaada wuxuu ku geen jiray dhoobley laba saaca uu socon jiray haddana waxaa waaya inaad kareeto raacdo ilaa ay daafuur ku tagtid daafuur haddana baabuur karaa haddana aad tagtid dhoobley sokadeeda lagte haddana lagtii aad ka sii raacdo kareeto ilaa iyo dhoobley marka wax ayaa wadana iskugu kaynaya dadka qaxootiga jooga waxay ku xiran yihiin badanaa soomaaliya daawo caafimaadka xaggaas ay u aadaan marka saameyn weyn oo xoog ayna ugu yeelatay jaamco walba nusqaanteeda leedahay marka insha allah waddana waxaa waaye waa laayaa noo soo gargaara gargaar badan aan u baahannahay ilaha qaadi kara leedahay dadka marka waxaa codsanaya ayadaa inay bal ay wax ka qabtaan bal waxyaabaha xagga waxaa kaloo codsanaynaa countiga iyo dowladda kenya inay wax ka qabtaan xagga waddooyinka iyo si ganacsiga uu hore u maro ganacsigana waa xiran yahay wadooyinka xun wadooyinka wada go-ay marka waxaan codsanaynaa in countiga iyo dowladda dhexe ee kenya inay wadooyinka hagaajiyaan hadduu la yara ilaa xad soomaaliya annaga noo dhexeeya sidoo kale mid kamid a gaadiidleyda ayaa dowladda kenya ka codsaday in wadooyinkaasi dib hogaajin lagu sameeyo si uu u fududaado isku socodka deegaanka maadaama deegaano badan oo ku yaala gobolka waqooyi bari ay adag tahay in lagu safro xiliyada ay rababka xoogan ay ka da-aan guud ahaan gobolka waqooyi bari magacayga waa cabdi maxamed cabdi darawalada ka mid ee aadan gaadiidka dhobley khaasatan waxaan ka shaqaynaa xuduudda dhobley inta dadkana war erfaahsan yihiin wadooyin ma jiro wadooyinka dhan way xayiran yihiin sida lagaha oo kale meel laga gudbaya ma laho dad oo ka imaan jiray xagga oo ka imaan jiray xagga iyo intaba ka bixi jiray labadiiba ma socon dadka waa rafaad dadka qaxootiyaha joogo maadaama ay sharci lahayn waxay aadi jireen wadanka dhobley aadi jireen diyaaraday ka raaci jireen muqdishoay aadi jireen diyaaraday dhobley hataa ma soo degayso waayo biyaa ku jiraan dhulkii waa dhowaysan yahay marka dadka waxay ku rafaadsan yihiin xariyaha qaxootiga soo dowladda waxaa laga codsanaya inay jidadka hagaajiyaan lagaha ay u hagaayaan cabdi ilaa meeqa sana wadadan ka shaqaynaysa waxaan ka shaqaynaya muddo saddex sana marka tan hadda weligeeda ma arkin roobka roobabka hadda fasahaadka dee weligeed mana soo marin marka dhimalo waxaa ilaahay keena waaye maadaama socodkina kala xiran yihiin dadkii oo laga qaadi jiray laba kun oo lagu geyn jiray xagga oo hadda lix kun laga qaadayo oo dadkiina ay awoodin maadaama ay awoodin oo haddana gaari dameer ay usii gudbayaan lagta gaari dameer ay ku marayaan dhibaatadaas badanaa jira ganacsiga horta ganacsi wax lahaa ma jiro dad ganacsi wax soo gelaya ma laho wax meel walba ka imaanaya ma laho sidoo kale roobabkan ka dhacay gobolka ayaa saameyn ku yeeshay isku socodka bulshooyinka qaxootiga ah iyadoo bulshada ku nool xeryaha ay walaac badan ka muujinayaan qiimaha gaadiidka lagu raaco oo sare uu ka xoogan sameeyey maalmihii lasoo dhaafay cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan faaqidaada toddobaadka waxaa magaalada muqdisho ku soo diyaariyay oo soo jeedinaya xasan kaafi cabdiraxmaan
jimco wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno guud ahaan qaabka uu u socdo wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka al-shabaab ee dhowaan ka bilowday meelo ka mida gobollada dalka iyadoo sidoo kalena aan barnaamijka ku eegi doono waxyaabaha ilaa iyo iminka ka hirgalay amaradii horaantii bishan uu soo saaray madaxweynaha soomaaliya ee ku aadanaa inaan hubka waaweyn laga dhex mari karin gudaha muqdisho iyo ugu dambayntii waxyaabaha iska beddelay amniga caasimadda tan iyo markii ciidamo u gaara lagu wareejiyey barnaamijka waxaa marti ku ah oo ka qayb qaadanaya wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ka tirsan siyaasiyiinta ku sugan magaalada muqdisho doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo maadada sharciga ka dhiga qaar ka mida jaamacadaha magaalada muqdisho dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo wasiir maxamed mukhtaar dhowaan waxaa deegaano ka tirsan gobollada dalka ka bilowday wejigii labaad ee dagaalada lagula jiro al-shabaab haddaba sidee u aragtaa qaabka uu ku bilowday wejiga labaad muxuuse uga beddelan yahay kii ka horreeyey
bismillahi raxmaan raxiim xasan adiga iyo akhyaarta igula jirto dooda waa wada salaamayaa ereygan wejiyada marka laga hadlaya oo dhanka gaar ahaan ciidamada waa qorshe macnaha mudaxileed soconaya oo la rabo howlo gaar ah in laga gaaro markii ugu horreysa aanu maqalnayna ma aha macnaha weji tusaale ahaan markii london lagu soo heshiye laba kun iyo toddobiyo tobankii ee lagu heshiiyey qaab dhismeedka uu ciidamada noqonaya waa tii la sameeyey wejigii koowaad oo soo bilaabanayay laba kun iyo sideed tobankii oo soo dhammaanaya laba kun iyo sagaaliyo tobankii bishii juun wejigii labaadna wuxuu bilaawday bishii julaay laba kun iyo sagaaliyo tobankii wuxuu dhammaanayay laba kun iyo labaatanka bishii december marka ciidamada marka qorshe sameynaya horta wejiyo way sameeyaan balse haddii aan ka hadlayna midka hadda socdo oo aan u garab dhigayna kii ka horreey waxyaabo badan ayuu kaga duwan yahay markii uu bilaabanaya ugu horreysay xukuumadda hadda joogta maana joogin inkastoo markaas la doortay madaxweyne xasan sheekh oo la doortay bishii may dagaaladan waxay bilowdeen bishii juun oo markaa waxaa xilka sii hayay xukuumad kuumeel gaarka ahayd marka maana jirin xukuumad rasmi ah oo howshaasi u taagan oo qaban karta sidoo kale waxa uu ku bilowday kacdoon bulshadeedu ku bilowday oo ay macawiisleyda ay hor socdaan balse midkan hadda waa mid ay xukuumadda ay joogto waa mid ay ciidamadii joogaan la qorsheynayo sidoo kale kaa door weyn maana ku lahayn wadamada ciidamada ay ka joogaan halkan marka laga reebo kaalmo dadban oo amisom ay bixinaysa mooyaane ciidamo wadamada ay ka joogaan halkan door weyn maana ku lahayn taana marka way kaga duwneed sidoo kale dalka markaa waxaa aada ugu jiray abaara xun ayaa ka jiray hadda ilaahay xamdigii roobab ayaa dalkii ka da-ay oo way ka duwan yihiin duruufihii sidoo kale shabaab xilligaas ka hor culays badan maanuus ahayn balse sanadkii hadda ugu dambeeyey xagga culaysa laga saaray dhaqaalaha ee dad badan ayaa laga laayay marka duruufihii shalay ay ku sugnaayeen markii igu bilaabanayay ee maanta way ka duwan yihin soo arrimahaas oo isku duba lixdaas qodob ayay ku kala duwan yihiin waa mahadsan tahay salaamullah bismillah runtii waxaan is leeyahay wejiga koowaad wuxuu ahaa weji ay deegaanka dadka deegaanka ay bilaabeen oo ku bilowday qaab maaragtay deg deg ah laakiin markii dambe dowladdu ay si toos ah ula wareegtay howlgalladii la sameeyey iyo guushii laga gaaray soomaalidu waa iska garanaysaa qof war la qaba xiisamada soomaalidu tiraahda marka waa la garanayaa meesha maanta wejigii koowaad uu ku dhammaaday wejigan labaadna maanta waxaan u arkaa runtii inuu yahay mid gabagaba soo samayn doona dhinaca labada gobol ee maamul goboleed ee galmudug iyo hirshabeelle soo dhammaan doono maalmahan ugu soo aadan aan israado lixdan maalmood ugu badnaan laga soo faaruqi doona dhinacaas ugu badnaan ugu yaraana bil aan isleeyahay doctor shaafi sidee u aragtaa dagaalada iminka bilowday wejiga labaad muxuu uga duwan yahay wejigii ka horreeyey
aad baa u mahadsan tahay dhammaan akhyaarta walaalaha ah wasiirada iyo aqoon-yahanka igula jira doodan waan salaamayaa waxaad moodaa dowladda soomaaliya xilligii wejigii koobaad iyadoo qorsho ay dagaalka ku bilowday muuna dagaal ku bilaaban dadka shacabka soomaaliyeed macawisleeda la baxay odayaasha dhaqanka ayaa dagaalka bilaabay dowladdu marka way ku qasbanayd in ay dagaalka ka qayb gasho yani arrintaasay dowladdu dagaalku gashay qorsho ciidan oo mid maaliyad leh oo mid logisti leh oo mid qorsho ah dowladdu dagaal mayna ku gelin kaa horta wuu kaga duwan yahay oo dowladdu hadda muddo hal sano ah bay joogtaa wax ku dhow qorshay samaysay wasaaradda madaxweynaha iyo ra wasaaraha iyo kabineetka iyo wasiiradii iyo taliyaasha ciidamada intuba qorshay sameeyeen marka qorshaha waan qabaa inuu kaga duwan yahay kii hore oo qorsho lagu gali doono dagaalkan arrinta labaadaan isleeyahay inuu kaga duwan yahay waxaa waaye dalka ciidamo fara badan baa usoo qalinjabiyey intii ka dambaysay wejigii koowaad oo ciidankii alitaria yimid oo ciidan aad u fara badan ciidan cadbisan ciidan tababar fiican haysta ciidan u diyaarsan inay ka qayb galaan wejiga labaad kaasaan isleeyahay wax badan ayuu ka bedeli karaa wejiga labaad oo uu kaga duwanaan karaa wejigii hore rofesor daqare wejigii hore dagaalka iyo wejiga labaad ee dagaalka iminka bilowday maxay ku kala duwan yihiin waxaan u malaynayaa inay ku kala duwanaan doonaan dowladdu xog badan bay heshay shalayna bilow bay ahayd maantana dowladdu waxaan u malaynayaa muddo hadeer sanad ku dhow bay joogtaa marka wejigan labaad an waxaan u malaynayaa inuu wejigii hore uu ka guulo badnaan doono ama ka carcara badnaan doono runtii muddo hadda dhowr bilooda waxaa aada loo maaragtay amnigiisa loo sugay labadan state galmudug iyo iyo hirshabeelle marka hadda wejiga labaad waxay tahay micnaheedu in labadii gobol la dhammaystiro wixii ka dhiman islamarkaana loo gudbo gobolada kale gaar ahaan koonfur galbeed iyo jubbaland meelaha saas oo kaleeto marka waxaan u malayn wejigan inuu maaragtay ka fiicnaan doono wejiga hore oo ka dhib yaraan doono salaamullah wejiga labaad ee dagaalada lagula jiro al-shabaab waxaa la sheegay inay ka qayb qaadanayaan ciidamo ka socda wadamada deriska ama safka hore ilaa iminkana kaalintooda ma muuqato sidee wax u jiraan goormo ayaa laga yaabaa inay dagaalka ku soo biiraan adiga ogaanshahaaga bismillaah waa mahadsanta xasan runtii waxaan isleeyahay ciidamadaas deriska ah oo la sheegay inay kusoo biirayaan olredy ciidamadu waxaan intaan warka ka hay anu ogaalkaygu in ay diyaar yihiin ciidamadii la diyaariyey dhanka dowladahoodana laga soo diyaariyey dhanka kalena wada shaqayntii iyo sida loo howlgeli lahaa wasaaradda gaashaandhiga iyo taliska ciidankuba ay isla meel dhigeen way diyaarsan yihiin dhammaystirka galmudug waxay ka haray oo ay u horeyso magaalada la yidhaahdo ceelbuur iyo koonfurta hirshabeelle wixii ku haray dhammaystirkooda oon isleeyahay bil ilaa laba bilood ayay qaadan kartaa aan isleeyahay wixii ka dambeeya ciidamadan inay ciidamadeena la falgeli doonaan carbis wada samayn doonaan wada shaqayn ay bilaabi doonaan hawshoodana inta ugu muhiimsan ay ka bilaaban doonto koonfur galbeed baan u malaynayaa saasaan isleeyahay maxaa yeele baahi weyn oo hadda ay ugu soo tallaabaan dhinaca galmudug iyo hirshabeelle xaggaa kama jirto maxaa yeele ciidamadeena ku filan iyo ciidamada deegaanka sida hadda wararkan ku maybe inay maaragta dhinaca lojistigada ay wax ka caawiyaan marka waxaan isleeyahay runtii ciidamadaas waa loo baahan yahay baahidoodana runtii meelaha ay ka howlgeli doonaan waa la cayimay olredy waa ciidamada hogaanka gaashaandhiga waa cayimay marka runtii intaan warka anigu ka hayo waa intaan ogahay maybe inaan wax ka qaldo laakiin waxaan rajaynayaa insha allah waxaan rajaynayaa in arrinkaas isaga uu meel fiican mari doono ciidamadana ay nala shaqayn doonaan insha allah biidn illahi alkariim waa mahadsantahay doctor shaafi aadaad mahadsantahay horta wadamada safka hore waa jabuuti kenya iyo etoobiya waxaan isleeyahay etoobiya iyo jabuuti etoobiya iyo kenya ciidamo fara badan oon hadda weli diiwaangelsanin baa dalka jooga aad u fara badan waxaana aaminsanahay oo kale ciidamadaas jooga in ay dagaalada ka qayb qaadan doonaan qorshahaas marka madaxweynuhu dhowr safar buu u galay wuxuu tegay nairobi wuxuu tegay adisababa wuxuu tegay jabuuti intaana wuxuu kala hadlayay in ciidamo dheeraad ah oo wadamadan ka socda inay ka qayb qaataan dagaalka waxaan ognahay wasiirada difaac iyo wasiirada arrimaha dibadda inay yimideen dalalkaas waxaan ognahay oo kale taliyaal ka tirsan wadamadaas inay yimideen inay yimaadeen xamar caasimadda dalka oo ay ka qayb qaateen qorshaha dagaalka sidii loo dejin lahaa iyo nidaamkaas waxaan aaminsanahay marka waxaa laga yaabaa dibudhucu inuu keeno waxyaalaha lojistiga oo wadamadaas waa wadamo intoodaba wadamada faqiira waaye wadamo aan kharashaad badan iska bixin karin baan isleeyahay marka waxaan anu qabaa in dibdhuc uu keeni karo uu ka iman karo dhanka in loo raadinayo fan ama mucaawimaha ciidankaasi ku howlgalaan laakiin waxaad moodaa xagga mabaadida iyo xagga waafaqidda in ay dowladahaas waafaqeen inay ciidamo usoo diraan oo ay ka qayb qaataan wejiga labaad waa tahay rofesor daqare adiga aragtidaada wadamada safka hore dagaalka gormay kusoo biirayaan aragtideena waxay ila tahay runtii qorshihii wuu socdaa diyaar garowgiisii soomaaliyana wuu ka socdaa sidii qorshaha lagu howlgeli lahaa olredy wasaaradda gaashaandhigga hay-adaha ammaanka iyo madaxweynaha oo chief in commanda ah inay diyaareen baan rajeynayaa marka waxaan isleeyahay bisha may ama juun midkood bay noqon kartaa markay roobabku qaadaan runtii dhulkeennu waa dhul beereley fara badan koonfurta roobab badanna way de-een dabcan inay taa ku jirtaan laga yaabo marka waxaan sugaynaa oo keliya waxay tahay ama ha ahaato may ama ha ahaato juun ama julay ha ahaato waxaan rabnaa waxay tahay dowladda soomaaliya oo gobolka kaashanaysa in amniga soomaaliya la xaqiijiyo muddo dheer kadib runtii arrintaas aad bay muwaadiniintu baahi badan u qabaan waana rajaynaynaa qorshaheeda in mataqaanaa dowladdu samaysay caalamkuna ku taageero marka waan soo dhoweynaynaa waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda ama bilaha soo socda totally koonfurta bartamaha soomaaliya in amnigooda la sugo insha allah wasiir maxamed mukhtaar isla su-aashan ku aadan goorta la filayo bal inay xooggooda soo galaan wadamada safka hore dagaalka wejigiisa labaad ciidamadan amisom ama ciidamada ajnabiga ee soomaaliya jooga ugu horeeyey waxay yimaadeen uganda ay ka yimaadeen waxay laba kun iyo todobadii bishii maaj kadibba marka way joogeen marka wadamada aa hadda tilmaamayso dhan horta ciidamaha ka jooga oo intaa dagaalka way ku jireen balse waxaa laga hadlaya waxay tahay in la bedelo qaabkii marka marka dib marka la bedelaya awal macnaa waxay lahaayeen qaab dhismeed ay u shaqeeyaan howlgalle ay sameeyaan qaab ay u kala qaataan amarada iyo kala dambeynta qaab la socod qaaba ayay lahaayeen oo waxay ku jireen dalladan oo amsom ah oo hoos tagta uganda ay hogaaminayso balse markii dhowaana madaxweyne xasan sheekh uu yimid oo dib eegis lagu sameeyey ayaa la dareemay in arrintaas loo baahan yahay in dib loogu laabto oo wax laga bedelo taa ayaa marka waxay keentay in ay wadamada safka hore ah ee qaab ka duwan qaabkii hore loo agaasimo oo ay wadamada dariskan ay ka qaataan door ka duwan doorkii markii hore ay qaadan jireen waxaa dhacday in bishii january ahaa heer wasiir ay kulamo yeeshaan bishii february markii ugu horeysay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada madaxweynayaasha wadamada ciidamada ay ka joogaan oo safka hore ah ayaa halkan lagu casumay iyo prime ministerka etoobiya waxaa laisla go'aansaday qaabkii ay ugu qaybgal lahaayeen sidoo kale waxaa la sameeyey waxaan loo yaqaano j c c oo ahayd macnaha sida maamulka ciidamadaas loo xiriirinayo loo samaynayo waxaa lagu heshiiyey hadafkii waxaa lagu heshiiyey amarkii kala dambeyntii luqadii ay ku wada shaqayn lahaayeen xogta sidii loo wadaagi lahaa arrimo badan oo muhiim ayaa la qabtay balse sida hadda la tilmaamay waxaa jira arrimo dee aan looga maarmayn oo ah agabkii dhaqaalihii iyo howlgelintii marka taasunbaa hadda aan dareemaynaa inay weli wax ka dhiman yihiin balse ciidamadan horena way joogeen haddana way joogaan marka waxaan rajaynaynaa haddii la yidhahdo inay dhowaan dhammaystiri doonaan howlahooda doctor shaafi ururka al-shabaab dhowaan waxa uu weerar rogaal celisa oo keenay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawaca ku qaaday goobo horey looga qabsaday oo ay ka mid yihiin budbud iyo masegawaay meelo kalena horey ayay sidaasoo kale weeraro ugu soo qaadeen haddaba maxaa keenaya in al-shabaab meelaha laga qabsado ay dib ugu soo laabtaan sideese arrintaasi looga
ururka al-shabaab waa urur abaabulan waa urur siyaaso iyo fikir kale dalka soomaaliyeed marka in meel laga qabsa ay soo rogaal celiyaan iyadu waa uun dagaal bay ku jiraan nimankan niman tegay oo isdhiibay maaha saa darteed waa caadi inay meel laga qabsaday dagaal ku soo celiyaan maxaa yeelay xubnahoodu waa in ay dhiiro geliyaan oo dhulka baan dib u qabsanay dhahaan waa inay cilaanka dadka la hadlaan waa inay shacabka soomaaliyeed la hadlaan inay awood leeyihiin waxaa jira ladhaa carabiga maxay ahayd ihbaatlwujuud inuu ruuxu isa sugo inuu joogo oo waan joogaa dhaho laakiin waxaa la yaab leh taqriiban labaatankii sane ugu dambeysay dhul la qabsaday inay hal sifo uun haddana lagu weeraro oo salaad subax gaadhiyo budha buuxa oo maxay ahayday qaraxyo ka buuxa in lagu weeraro ciidankii oo lagu baabi'iyo hal sifo oo wax laga baran waayo taas marka shacabka somaaliya aad bay isweydiinayaan aqoonyahanka isweydiinayaan marka waxaan is leeyahay rogaal celintu waa caadi waa wax waxyaalo dagaal waaye dagaalku waa socdaa maalinba nin baa laga guulaysanayaa iyagaa markii horeba laga guulaysto dalka laga saaray inay soo rogaal celiyaan waa xeelo dagaal laakiin inay sifadaa u dhacdo oo ay arrintaasi soo noqnoqoto yaa wax aan loo adkaysan kara ahayn saa darteed qiyaadada iyo ciidanka iyo madaxweynaha iyo saraakiisha ciidanka waxaan leenahay meesha waxaa laga barto arrintaas waa mahadsantahay brofesor daqarre isla su-aashan dhibaatada waxaa ka jirta al-shabaab baa weli jira marka lasoo koobo shabaab waxay dagaalada joojin doonaan markii totali laga xoog bato ay meesha ka baxaan marka inta ka horeysa oo shabaab ay militari ahaan u jiraan oo militarigii dowladdana uu mataqaanaa hoos horfadhiyo marka dagaal baa soconay wey marka lasoo koobo marka waxaan ku talinayaa runtii dagaalku wuxuu ka socday laba laba laba dowlad goboleed waa hirshabeelle iyo galmudug haddii marka wejigii waxaa ka hadlaya wejigii koowaad haddii wejigan hadda labaad la qorsheeyo oo for example hanaanka korjoogtaynta iyo amni xasilinta labadan gobolla uu sii jiro koonfur galbeedna mataqaanaa ay ciidamadu ka howlbilaabaan jubbaland ka howlbilaabaan shaqada hadda banaadir ka socoto oo amni sugista isgoosyada iyo xafadaha ka socotana ay sii jirto oo qorshaha dowladdu mataqaanaa ay samaysato adduunkuna ku taageera si hadda aan ka hadlayna dalalka gobolka markaa kadib iyo al-shabaab magacooda iyo muuqooda yaa la weyn doonaa laakiin hadda shabaab hadda qeybo badan way hubaysan yihiin gobollay haystaan degmooyin bay haystaan waa dad jira waa shaqaynayaan waxay qaataan canshuuray qaataan waa nidaam hadda institutiona jira way haddeer marka waxaan rajaynaya laakiin in totally muxuu ahaayey in ay dowladdu mataqaanaa amniga gobollada iyo degmooyinka dalka baadiye iyo magaalaba waxaan oga fadhinaa qorshahan dambe hadda dowladdu bilaabaysa wejiga labaad baa waxaan oga fadhinaa waxaasayto in amniga dalka la sugo wasiir maxamed mukhtaar weerar rogaal celisay soo qaadaan al-shabaab marka maxaa keenaya inay mar walba meel laga qabsaday dib ugu soo laabtaan sideese looga gaashaaman karaa adiga aragtidaada waayo amnigana horaad uga soo shaqaysay marka laga hadlayo qorshahaas amniga ama maanaa ciidamada gaar ahaan istaraatiijiyada marka laga hadlayo waxaad u maraysaa dowladda inay isticmaasho aragtidan ah baadi gooba burburi maanaa inay ciidamada ay tagaan meel ay raadiyaan shabaabka meeshay ugu tagaan ku baabiyaan dan ka soo tagaan balse hadda sida muuqato maanaa dowladdu waxay ku bedelaysaa qorshaha ah nadiifi oo meeshaas hay gacanta ku hay ha ka soo tegin taa waxaa keena hadda in mashruucan stabilizationka ama xasilinta uu qayb weyn ka yahay arintan dib u xoreynta dalka uu ka yahay taa marka macnaheeda maxay tahay labada fikradood maxay kala duwan maanaa midda hore sidaan sheegnay waa macnaha inay ciidan ku duulaan meesha ay baacsadaan meel allaale meesha ugu tagaan ay soo baabi'iyaan dib ugu soo gurtaan taa marka waxay keenaysaa marka inay dib isu agaasimaan balse hadda waxaa la dareemay in arintaasi ay culays leedahay hadda sidaan la soconno meelo badan oo laga xoreeyey ayaa waxaa laga yaabaa in sidii la rabay aan amniga u sugnayn marka tan hadda marka waxay noqonaysaa meel alaale meeshii qorshahan dambe meel alaale meeshii la qabto in la nadiifiyo oo la xasiliyo taa marka waxaa daba socdo in la geeyo maamulkii dowladda salaamullah al-shabaab waxay yihiin niman u bartay dagaalka marka horeba ku galay oo ku tireengareeyey ku dhifo oo ka dhaqaaq marka qaacidadaas ay isticmaalaan tiibaa waxay keentaa mar walba markii meel laga qabsado inay ka baxaan sida horeba loo sheegay ay dib rogaal celin ku sameeyaan al-shabaab marka way og yihiin maanta awooddooda inay awooddii hore ahayn way xaqiiqsadeen marka inay jahawareer sameeyaan oo directionka qaldaan loo socdo way isku dayaan oo bulshada meeshaa ku nool ay jahawareeriyaan oo deganaanshada bulshada ay qaribaan oy maaragtay jahawareeriyaan waa tactic maaragtay tactic waxa weye ay isticmaalaan lagu yaqaano tan kale waa lagaba maarmaan in la helo deganaasho dowladdu ma mooga arrinka iyada ah man deegaanku saad og tahay degmada tusaale ahaan degmaa la qabtay degmadaas waxaa hoos imaada tuulooyin iyo dhul ballaaran oo nooc walba isugu jira qaar keymale qaar meelmagaran waa dhul ballaaran dhulkaa ballaaran al-shabaab fifteen years bay ku exercise garaynaysay way xooraamaysay meel walba siday hadhow beri kamaa hadday wax dhacaan walwala dagaalamo siday ugu badbaadi lahaayeen waxan waa waxay hore istaraatiijiyadooda u sii dejiyeen marka waa lagama maarmaan in xasilin la helo dhegaystayaal haddii aan idin xusuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta diiradda ku saarayno wejiga labaad ee howlgallada ka dhanka al-shabaab iyo xaaladda amni ee magaalada muqdisho kadib amaradii uu dhowaan soo saaray madaxweynaha soomaaliya waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ka tirsan siyaasiyiinta ku sugan magaalada muqdisho doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo maadada sharciga ka dhiga qaar ka mida jaamacadaha magaalada muqdisho aan u soo laabto barnaamijka deegaanada ugu muhiimsan ee al-shabaab marka laga hadlayo galmudug oo kale weli gacantooda ku harsan waxaa ugu weyn magaalada ceelbuur maxay yihiin caqabadaha hortaagan in ceelbuur la xoreeyo sidii xarodheere iyo deegaano kale oo maamulkaasi ka tirsanba looga saaray al-shabaab aan siiyo brofesor daqare runtii horta arinta degmada ceelbuur horta gobolada hadda ka dhaca dagaalku deegaanka ugu ballaaran waa ceelbuur waxaan u malaynayaa ilaa toddoba magaalo ceelbuur hoos tagta dowladdu markaa waxa qorshay ka leedahay intaan hadda anu maqlay ceelbuur inkastoo wax badan ka duwanta kuwa koobaad waana la kor jooga qorshihiina waa la diyaariyey waxaan u malaynayaa wejiga labaad ee hadda bilaabmaya ayaa wejiga ceelbuur noqon doona waana degmada ugu dambaysa statekaas ay uga sugnaan doonaan nimanka odayaasha khawaarijta ceelbuur sidaan hadda maqalhayo waxaa la nidaamgareeyey sistamkii oo mataqaanaa lagu caawin lahaa sida loo qaban lahaa sistamkii maamulka u gaari lahaa sidii caafimaadka la samayn lahaa sidii waxbarashada laga yeeli lahaa sidii ideolojiyadda maxaa mushkiladda ah loola tacaamul lahaa already waxaa igu maqaala in wasaaradda amnigu ay diyaargaraysay marka waxaa weeye duwanaasho kale ma jirto qorshaha dowladda wuxuu ahaa sida taatikada waxay ahayd in magaalooyinka kuwa lasoo hormaray kuwana dib loo dhigo waa mahadsan tahay wasiir maxamed mukhtaar waxaad u malaysaa in dowladda ay wax badan ay ka baratay wejigii koowaad oo la rabo manaha midaan ah qorshaha dambe oo ah manaha marka la qabto in meeshii la xasiliyo oo la nadiifiyo oo gacanta lagu hayo marka macno badan ma samaynaysa in mar walba meel cusub inta lagu duulo haddana dib loogu soo gorto ayadoo aan waxyaabihii loo baahnaa aanay diyaar ka ahayn marka taa waayo marka waxyaabaha qorshahan hadda uu ku jiro oo ah in loo diyaariyo wax alaale wixii agab ahaa loo baahnaan lahaa ee keeni lahaa marka la qabto la nadiifiyana hadda sidaan la wada soconno shabaab waxaa laga saaray muqdisho laakiinse waxay nasiib darro noqotay dhowr iyo tobanka sano ku xigay inay ku guulaystaan inay qaraxyo dhibaatay ka sameeyaan marka macno badan ma samaynaysa kasaarida keliya ee waxaa muhiim samaynaysa in ay meeshii ay jirto xasilooni iyo deganaan iyo maamul dowladeed uu ka jiro oo dadkii ay dareemaan meel ay maalgashan karaan ay ku noolaan karaan ay ka shaqaysan karaan ay waxbarasho ka heli karaan inay noqoto salaamullah deegaanada ugu muhiimsan ee al-shabaab marka laga hadlayo galmudug oo kale ay ku sugan yihiin waxaa ugu muhiimsan magaalada ceelbuur maxay tahay caqabadaha hortaagan in ceelbuur la xoreeyo sidii xarodheere loo xoreeyo oo kale ceelbuur markii la dhaho kelmadaas ceelbuur magacaas isaga ah dareenka uu leeyahay iyo degmadaas taariikhdeeda iyo baaxadda dhulka ay ku fadhida iyo mujtamaca soomaaliyeed ee degan oo runtii markii beelaha soomaaliyeed la dhaho beelo badanaa degan oo wadaaga deegan wadaag ah meelo badan baa marka ay taabanaysaa ceelbuur markii la dhaho waxyaaba fara badan dabcan waa degmooyinka ugu qadiimsan ama ugu muhiimsan ee gobolka ismaamulka galmudug ay ka mid tahay waana meesha bayska u ah ee soo faar markii la yidhaahdo galmudug ay ka joogaan al-shabaab bayska dhabta ah waa ceelbuur sida la ogyahay marka ceelbuur ma aha igu soo orod ma aha wax badanaa dhex yaala waxaan ognahay in aan ka warqabnaa in ay sameeyeen miinooyin in lagu aasay magaalada daafaheedoo dhan meelo badan la geliyey sida horqaab iyo horqaab ka duwan ay u isticmaaleen al-shabaab waxaan ognahay inay shacabkii ay qaarkood hub ku wareejiyeen sida warka lagu hayo waxaan ognahay inay ka baxeen qaarkood inay bannaanka ka joogaan waa laisku laalayaa ciidamada dowladda labada dhinac waa jahwiin afar jaha laga jiraa sidaan ka war hayno afar jaha laga jiraa tan waxaa la rabaa si dhaba in loo qabto tan waxaa la rabaa degmada ceelbuur degmada soodinta laleh inta dhulka u dhexeeya oo maarata u dhexeeya inay labada degmo ay iskala shaqayn karaan oo dhaminkana meel gabaad kale ka dhigataan aanay heli karin doctor shaafi hadda meelaha gacanta al-shabaab kusii dambaysa waxaa ka mid a ceelbuur maxay tahay adi aragtidaada ceelbuur caqabadaha ku horgudban oo loo qaban la'yahay muddadaas dheer ceelbuur waa magaalo shacab soomaalida fara badan ay ku nool yihiin bobulation fara badanna way leedahay saa darteed dowladda mas-uuliyad baa ka saaran dadkaa ku nool in si khasaarahooda la yareeyo mas-uuliyad baa ka saaran dowladduna marka waa in meeshuna waa degmo dhul badani hoos tago saa darteed waxay u baahan tahay tuulo la qabanhayo marna laga bixi marna la gelaya ma aha waa magaalo markii la qabto u baahan qorshaheedii caafimaad qorshaheedii amni qorshaheedii maxay ahayday humanitariga ama maxay caawimaad bay dadku u baahan dad badan baa qixi doona caafimaad bay dad badan baa dhaawacmi doona ilaahay ha fududeeyo saa darteed dowladdu waxaas oo dhan bay dareensan tahay waxaan qabaa in ay u ula badsanayso qodobka waa qodob qodobka labaad dee galmudug oo dhan nimankii joogaa meesha isugu tegay saa darteed iyakuna awood weeye waxay u baahan tahay marka dowladdu in sida ugu fudud ee ugu khasaaro yar ee ugu qorsho fiican inay u wajahdo ceelbuur saa darteed waa in dowladdu iyadu si kaadsiinya meeshu waa dowlad ururo isdagaali ma aha dowladdu qorshay leedahay marka waxaan isleeyahay ceelbuur waa imtixaan dowladdu hortaagan maanta saa darteed in ay aada uga uga fiirsato ayna ku guulaysataan rajayn doonaa maxamed mukhtaar madaxweynaha soomaaliya waxaa jira amaro uu soo saaray dhowaan intii lagu guda jiray bisha ramadaan haddaba amaradaasi maxaa ka hirgelay gaar ahaan arintii ku saabsanayd in la baaro gawaarida mas-uuliyiinta dowladda iyo inaan magaalada hubka waaweyn lagu dhex wadan karin arrimahaas markaad eegto magaaladana waad joogtaa maxaa ka hirgalay khudbada madaxweynaha toddobadii abril uu ka jeediyey masaajidka waxaa daba socday xeer xakamaynta hubka ah ee soo saarda wasaaradda amniga kaasuu tilmaamayay waxyaabaha la ogolyahay iyo waxyaabaha aan la ogolayn wuxuu ka hadlayay macnaha hubka khatarta ah sida dhashiikaha wax la midka inaan magaalada lagu isticmaali karin sidoo kale macnaha wuxuu xakamaynayay hubka sharci darrada ah in magaalada lagu dhex qaato ee wuxuu maareynayay isticmaalka jidadka ayuu maareynayay sidoo kale macnaha waxa uu xeerkaas sheegayay dadka maandooriyaasha isticmaalo kale kale dadka miirka u dhimaya oo kale inaanay hub ay sidan karin marka runtii waxay tallaabo fiican arintan ku aadan ah madaxda maanaa de sharciga dadka dhan waa u siman yihiin ama qofka mas-uul ahaada ama yuusan ahanin mar haddii uu yimaado bar control waa inuu istaago dee howshii laga qabsan lahaa oo qorooyinka amniga ay qabsan lahayn inay qabsadaan marka markaad fiiriso dhankaas horta runtii waxaad u malaysaa in magaalada uu aad ugu yaraaday in qoryihii dhashiikaha iyo qoryihii bekamka dhammaan in la wada xareeyo oo ciidamada sita ay yihiin kuwa sharci u leh ama kuwa markaas howlgallo ku jiro inay yihiin marka waa tallaabo loo qaaday magaalada waan laga dareemay inay xasilooni ay qayb ka tahay cabdulaahi maxamed aadan salaamullah amaradii uu madaxweynaha soo saaray intii aynu ku jirnay bisha ramadaan maxaa ka hirgelay adiga aragtidaada bismillah waa mahadsan tahay xasan marka koowaad xasilinta gobolka banaadir khaasatan ciidamada hubka ku dhexwata ku dhex wadan jiray sidii loo sheegay toddobadii abriil laga soo bilaabo khudbadii madaxweynaha isbedel weynaa dhacay magaalada ka dhacay runtii waxaa jiray wax la yidhaahdo kelmad aada u foolxun oo markay shacabka soomaaliyeed maqlaanba ay isweydiin jireen hawcom siday ku dhici kartaa kelmad la yidhaahdo isku dhac laba ciidan oo dowladda ka wada tirsan horta kelmadaas way ka baxaysaa meesha wayna ka baxdeen aaminsana soofar way ka baxday isku dhac damo oo ciidan dowladeed oo dowladda ka wada tirsan ma dhacayso xataa daliil u noqonaya hawshan hadda la bilaabay oo madaxweynuhu amarkeeda soo bixiyey waana lagu guulaystay ilaa hadda hay-adaha amniga si qurux badan bay hawshaas u dhaqangeliyeen doctor shaafi amaradii madaxweynaha uu soo saaray ee ku aadanaa inaan hubka waaweyn lagu dhex wadan karin iyo in gawaarida mas-uuliyiinta dhammaan la baaro midka ugu sarreeya iyo kan ugu hooseeyaba sidey u hirgaleen waxaan isleeyahay intii hadda ugu dambaysay ama intuu madaxweynuhu hadda yimidba mowqifkii ugu fiicnaa ee aanu ka dhagaystayba horta ahaa aad shacabka soomaliya u soo dhoweeyey mowqifkaas waxaan isleeyahay sidii amarku madaxweynuhu u bixiyey buu u fulay magaalada caasimadda ah waa markii koowaad rabadaan oona qarax ka dhicin yani waxyaalaha lagu xamar inay nabad noqotay ee muujinaya ka mid tahay waad ogtihiin rabadaanada wakhtiyada ugu qarax badan bay ahaan jirtay taas waxaan is leenahay oo dadka qaar xitaa ay isweydiinayaan amni darada iyo hubka iyo gaariyada qaraxya iyo ciidamada ciidamada isdaba socda unbay ka mid ahaan jireen wixii waxaan samaynahay wixii marka waa la xakameeyey amarkiina waa la qaatay dhanka kale saraakiisha dowladda waxaad arki saraakiil hub wata oo ciidan wata oo ku qasban in la baadho oo taagan wiil yar oo keligii meel taagan iskoys ayaa baadhaya deji kumaa tahay hebel baan wadnaa si tartiibuu ku mari waddada saa darteed waxaad moodaa dhankaasna maxay ahayday iyaduna way suurto gashay niman golaha baarlamaanka oo iyakuna xasaanadooda aad la isugu haystay aad bay iyakuna amarka u qaateen shalay bay ahayd baan u malaynayaa isgoys isgoysyada kamid a anoo maraya niman xildhibaano oo baarlamaana waa way istaageen xildhibaan hebel baan nahay waa la baadhay way mareen yacni waxaad moodaa mowqifkaasi inuu sidii la rabay u fulay shacabkuna aad bay u taageereen maqofkaas annaguna waa taageersanna waa tahay rofesor daqare walaa horta arrinkan waa say saaxiibaday u sheegeen waxaad moodaa amarkii madaxweynaha inuu boqolkiiba muxuu ahaa sagaashan siddeetan inuu fulay haddaad magaalada dhex marto gaar ahaan jidadka weyn ee magaalada soo gala xitaa daafaha magaalada dhinacaa iyo maxaan ku dhahdaa ceelmacaan dhinacaa iyo caliyaale dhinacaa iyo ex control afgooye dhinacaa jasiira iskoosyada waaweyn konton afarty scoys waxaad moodaa ciidamadii xitaa habdhaqankooda inuu isbedelay xasan kaafio waxaad moodaa amarka madaxweynaha inuu boqolkiiba boqol fulay oo wax khayr badan ka soo baxeen waxaan rajaynayaa amartada dambe ee madaxweynuhu bixin doono sida amarkan loo fuliyey in loo fulin doono magaalada muqdisho boqolkiiba boqol amarkii madaxweynaha waa ka hirgaleen mas-uuliyiintu waa u hoggaansameen salaamullah sidee u aragtaa howlgallada lagu sugayo amniga magaalada muqdisho iyo ciidamada cusub ee magaalada lagu wareejiyey howlgallada ay magaalada ka wadaan su-aal qurux badan waay runtii soomaalida waxaa tirada war dhafoor buu ku yaalaa maanta ciidamadaasi ayaga ah oo runtii khayr allaha siiyo wiilashaasi runtii naftood horayaasha u ah danta iyo iyo danta dalka iyo dadka soomaaliyeed muddadii ay soo galeen howlgalka ay bilaabeen waxaan aaminsanaynaa saraakiil runtii expertan ay hogaaminayaan maxaa yeele qaabkay u shaqaynayaan iyo markay meel taaganyihin siday u taagan yihiin iyo markay hawsha qabanayaan siday u qabanayaan markaad fiiriso waad dareemaysaa in ciidamo cusub inay yihiin aad dareemaysaa habdhaqankooda akhlaaqaadkooda xagga hadaad dhinaca disciplinka hadaad ka fiiriso dhinaca iyaga naftooda inay qofka shakhsiga ee askarigaas inuu naftiisa xataa amni ahaan iisu sugo shakhsiyan waad ka dareemaysaa ixtiraamka iyo sharafka ay bulshada ay u haayaan waad ka dareemaysaa gawaarida markay baarayaan qaabkaada ay u baarayaan waad ka dareemaysaa waxaasoo dhan markii laisku soo koobo iyo culaysyada jiray markii laisku soo koobo waxay noqotay arrin cajiib ah oo natiijadana aad moodo natiijo qurux badan inay noqon doonto biidnillahi alkariim doctor shaafi ciidamada iwaandha lagu soo tababaray ee amniga magaalada muqdisho lagu wareejiyey dhowaan sidee u aragtaa howlgalladooda horta si guud ahaan magaalada caasimadda fikrado amni oo qurux badan baa kusoo biiray ama ciidankan uganda kusoo tababartay ee hadda amniga caasimadda la wareega ha ahaado ama hay-adda nabad sugidda iyo amniga ha ahaato ama ciidanka booliska ha ahaado waxaad moodaa fikrado cusub oo qiimo badan oo xagga amniga taabanaya inay kusoo biiraan caasimadda gaar ahaan ciidankan aad hadda i weydiisay ciidan af xidhan oo garanaynin askari ahaan shaksi ahaan waddada taagan shilinku weydiisanaynin ku baadhi dhib kuu geysanaynin ku caayaynin shaqadiisa qabsanood aayar dhaafi waa saa darteed waxaad moodaa in wax fara badanoo haybad ah ciidanku waa haybad mar walba haybad kama dhaqaaqo soomaaliduna inta badan cabsida way jeceshahay saa darteed waxaad moodaa ciidankan way ku guulaysteen amniga caasimadda iyo ciddii kaabaysay oo laga yaaba in hay-adda nabadsugidda iyo sidoonka yani xog bay ku socdaan dama ciidanku oo kolkaad say wax u baadhaya markaad aragto xog badan bay haystaan aad waa mahadsan tahay brofeor daqare aragtidaada ku aadan ciidamada yuwaandho lagu soo tababaray ee muqdisho la wareegay amnigeeda walaahi runtii aad boqolkiiba boqol aan horta waan soo dhaweynay waan ku faraxsanahay runtii ma hadda ugu weynaa allaha qaadirkaan siinanaa ee maaragtay suurto geliyey in ramadaankii nabad lagu sooma saddexdii bilood ugu dambaysa inaanu qarax dhicin magaaladu inay ammaan tahay allaha weyne macbuudka baan ugu mahad celinaynaa uma waxaan u mahad celinaynaa hoggaanka ciidamada guud oo runtii commanda in chief madaxweynaha iyo amaradu bixiyey oo runtii saameyn ku yeeshay arrintan ayadaa anu magaalada runtii waa dhex maraa habka ay ciidamada u shaqeynayaan sida hadda doctoorku sheegay shaafi waa arrin cajiiba runtii meel kasta haddaad konton iyo afartii isku is fiiriso luuq kastood martay amniga iyo ciidamadu si fiican oo qurux badan bay runtii u shaqeynayaan waa mahadsan tahay maxamed mukhtaar adaa soo gebagabaynaya sidee u aragtaa howlgallada ay magaalada muqdisho iyo daafaheeda ka wadaan ciidamada cusub ee yuganda lagu soo tababaray ee lagu wareejiyey wax ka qabashada amniga magaalada marka hore horta ciidamadeena guud ahaan meesha dalka joogaanba horta waa u hambalyan waana u mahad celinayna gaar ahaan ciidamada guud ahaan ka wada shaqeynaya gobolka banaadir noocay doonaanba ha ahaadaan balse aniga aragtidaas waxaan filaa mid ka duwan inaan qabo runtii macnaha waxaana soo maray in hadda ka hor aan nabadsugida u dhiibnay magaalada mar aan nina boolis aan u dhiibno mar aan nina military aan u dhiibno macnaha anigoo ammaan iyo qadarin u haya ciidanka guud ahaan magaalada muqdisho dee tijaabo kuma jiri karta mar walba in qolo lagu tijaabiyo sax maaha marka maxaan u baahanaha magaalada muqdisho waxyaaba waxaa jira marka aasaaska haddaad ka saxdo dan maxsuulka uu saxmaya balse haddaa maalin walba inta ciidankeeno aan dhahno kuwan aan ku tijaabino amniga ma saxmayso dhibaatadii marka hore keenaysa oo maxay tahay horta maamulka gobolka banaadir waa in meelo saara sida ugu dhaqsaada badan loo saaro oo dadka deegaanka degan muqdisho ay joogaan ay la xisaabtami karaan hogaankooda waa mida koowaad ee midda labaadna looga maarmeyn waxay tahay magaalo sideedaba waxaa maamula booliskeeda marka booliska laftigeeda inaanan marnaba aan tayadooda aanan hoos u dhimin inaanan garab marin oo aan ka shaqayno in ciidanka booliska soomaaliyeed in ay ayaga aan dhabarka u adkayno oo aan xoojinno oo aan ka shaqayno sidii ay ku noqon lahaayeen sidoo kale macnaha waxyaabaha aan looga maarmayn macnaha waxay tahay in hal qolo looga dambeeya amniga gobolka banaadir waxaad u maraysaa in federaalkii u dhex cararaya gobolka banaadir ay meel ka wadaan macnaha hay-adihii dowladda isgarab cararaya ayada laftigeeda ma caawinayso amniga sugitaankeeda ma caawinayso sidoo kale arrimahan barakacayaasha shaqala'aanta waxyaaba duruufo waaweyn ayaa qayb ka ah ee amni darrada ka jirta gobolka banaadir oo u baahan in lagu dhex fiiriyo arrimahaas sidoo kale cadaaladda markay imaado gaar ahaan xabsiyadii iyo steeshinadii markay imaado runtii dadka soomaaliyeed aad ugu cawdaan qaabka loola dhaqmayo taa marka waxay keenaysaa inay dadka cadaalad ka raadiyaan meel ka baxsan ee cadaaladda dowladnimada ay ka raadiyaan marka arrimahaas ayaa u habboon gobolka banaadir in wax laga qabto laakiin tallaabadan la qaaday amniga sugitaanka waa soo dhaweynayna waana ammaanaynaa intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen wasiirkii hore ee batroolka maxamed mukhtaar ibraahim cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ka tirsan siyaasiyiinta ku sugan muqdisho doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo sharciga ka dhiga qaar ka mida jaamacadaha magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waa xasan kaafi qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay haddii aan idin dulmaro qodobadii warka ugu doorka rabnaa qaraxyo culus iyo rasaas ayaa ruxay caasimada suudaan ee khartuum iyo magaalada mataanaha la-ah ee umudurmaan saaka sida ay sheegeen dadka deegaanka inkastoo la kordhiyey xabad joojinta halka luku taagan ee u dhexaysa labada jenaraal kuwaasi oo loolankooda awoodeed ay ku dhinteen boqolaalla kadib laba toddobaad oo dagaalo caasimada ayaa waxa ay u bedeleen caasimada aag dagaalo suudaanna ku tuuray qalalaase waxaana koox ballaaran oo dhexdhexaadayaaloo caalami ah oo ay ku jiraan afrikaana carabta qaramada midoobay iyo maraykanba ay sii xoojiyeen cadaadiska ay ku hayaan jenaraalada isku soo horjeeda sidii ay u geli lahaayeen wadahadal ku saabsan xalinta xiisadda ruushka ayaa saakayto waxa uu ku garaacay ukrain in ka badan labaatan gantaal oo nooca kruuska iyo laba diiradood oo kuwa aan duuliyaha wadina duqintaasi ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan lix iyo toban qof oo badankood ay dhinteen kadib markii laba gantaal ay ku dhaceen guri dabaq ah oo ku yaala bartamaha dalkaasi magaalada la yidhaahdo cumaan oo la sheegay in ay koonfur ka xigto magaalada kiyeva saddex caruur ah oo uu ku jiro ilmo yar ayaa ka mid ahaa dadka dhintay wasaaradda weerarada gantaalada iraada ayaa waxaa ka mid ahaa kii ugu horreeyey ee lagu garaaco keef caasimada ukrain ku dhowaada muddo laba bilood ah inkastoo aysan jirin wax ama meel si toosa loo beegsaday haatanna xaggii heesaa haddii aan dhinacooda jallacana waxaan idiin soo qabanayaa heesta halkudhiggeedu yahay meleleco cabdifataax yare iyo ikraan caraar waa kuwan heestaasi midaloco ay wadajir ugu luqeynayeen cabdifataax yare iyo ikraan caraale waxay ugu dambaysay idaacaddeenna galabtii wararka v o a waa anigoo ibraahim xasan daanduray oo idinle nabadgeli